halkani waa washington habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qeybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso siddeedda bisha juun sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeena fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida barakacyaal uu daadku ka dhashay roob xooggan uu ku qaaday magaalada boosaaso ee puntland roobka xalay aad uu dhibaato noogu sameeyey suuliyadii waynaga dumeen annagii waan istaagneen ilmihii meelaan geenaa weyne daadka wuuna qaaday alaab nooma taal oo wax nooma yaal waxaan ku idhi wuubana qaadayba biyihii annagoo jiifeena soo galeen wixii weel wixii aan ku jirta wixii waxayba ku darsameenba magaalada ilaahay waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan doorasho taariikhi ah oo dalka denmark ka dhacday oo looga guulaystay xisbiyadii dadka ajnebiga ah cunsuriyey jiray waxaa la rajaynayaa siyaasaddii denmark ay ku shaqayn jirtay inay wax badan iska bedeli doonaan xagga ajnebiga iyo sharciyadii lagu adkayn jiray iyo sharciyadoo laga qaadanayay iyo waxyaabo badan oo xagga qarashaadka dadka la siin jiray ee ajnebiga ah ama qaybta integrationka ku saabsan ee la xakameeyey ama la yareeyey waxaa kalood maqli doontaan guddoomiyihii gobolka hiiraan oo xilka laga qaaday iyo guddoomiye cusub oo loo magacaabay sidoo kale barnaamijyadii cawayska washington iyo martida mikrofoonka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saakay waaberigay iyadoo aan wax dagaalihi ka dhicin la wareegay gacanku haynta tuulada af urur oo qiyaastii sagaashan kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari ee puntland qabsashada al-shabaab ee tuuladan ayaa timid kadib markii soddonkii bishii lasoo dhaafay ee mey ay ciidamada daraawiishta puntland isaga baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen halkaasi sida ay v o u sheegeen dadka deegaanka wax khasaare ah oo ka dhashay la wareegista al-shabaab ee tuulada lama soo sheegin sababta ay ciidamada puntland uga baxeen tuulada af ururna ayaan sidoo kale la ogeyn iyadoo maamulka puntlandna uusan ilaa iyo iminka wax warah ka soo saarin xaaladan ka soo cusboonaatay koonfurta boosaaso tuulada af urur ayaa dhowr goor oo hore waxaa ka dhacay dagaal iyo iska horimaadyo dhex maray ciidamada puntland iyo al-shabaab kuwaasoo geystay khasaaro isugu jiray naf iyo maal ciidamada ammaanka suudaan ayaa xiray laba nin oo ka tirsan jabhadaha hubaysan iyo hogaamiye ka mid ah mucaaridka maalmo yar kadib markii ay howlgallo ay militariga ka sameeyeen khartuum ay ku dileen dad ka badan boqol qof saddexda nin ayaa la xiray kadib markii ay jimcihii shalay la kulmeen ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo isku dayaya inuu dib u soo nooleeyo wadahadallada golaha sare ee militariga iyo hogaamiyaasha kooxaha kacdoonka ka wada suudaan goobjoogyaal ayaa sheegay in ciidamada xiray saddexdan nin ee mucaaridka ah in ay qeyb ka yihiin ciidamada sida militariga u tababaran ee horeyn uga soo tirsanaa maleeshiyada loo yaqaano janjawiid maleeshiyadan ayaa lagu eedeeyaa inay ka dambeeyeen xasuuqii sannadihii labada kun iyo saddexdii iyo labada kun iyo afartii ka dhacay gobolka daarfuur ee galbeedka dalka suudaan
wasiirada maaliyadda ee wadamada g ee dalalka dhaqaalaha ugu tunka roon dunida ee ku kulansan magaalada fakuuka ee dalka jabaan ayaa maanta oo sabtiya isku raacay inay jirto baahi deg dega oo loo qabo in la xaqiijiyo in shirkadaha waaweyn ay cashuurta bixiyaan oo ay taageeraan dhaqaalaha dunida oo hadda kororkiisu uu gaabis ku socdo wasiirka maaliyadda ee dalka jabaan taro aso ayaa sheegay inay waajib tahay in isbeddelkan la doonayo oo uu ku tilmaamay midkii ugu muhiimsanaa qarnigan uusan noqonin mid cid gaar ah u horseeda khasaaro wasiirada maaliyadda ee dalalka g ayaa isla eegaya siyaasad cusub oo dhinaca cashuuraha ah taasoo lagu salaynayo heerka ganacsi ee shirkad weliba ay kaga jirto dhaqaalaha waddankeeda ee aan loo eegin halka ay xarunta ku leedahay ama ay ka howlgasho wasiirka maaliyadda ee maraykanka stephen muniching ayaa isna sheegay inaysan dhicin in la kala fadilo shirkadaha suuqyada wax ku iibiya iyo kuwa barta internetka alaabadooda ku iibiya inkastoo wadamadan ay ku kala aragti duwan yihiin sida loo wajahayo haddana waxay si guud isugu raacsan yihiin baahida loo qabo in dibu eegis lagu sameeyo hanaanka canshuuraha ee hadda dunida ka jira madaxweyne donald trump ayaa sheegay in maraykanka iyo mexico ay ku heshiiyeen sidii dadka muhaajiriinta ah ee maraykanka uga soo tallaabaya xadka mexico loo xakameyn lahaa halka maraykankana uu ka baaqsaday inuu canshuurta ku kordhiyo alaabaha ay mexico usoo dhoofiso maraykanka qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in aysan dhaqan geli doonin tacriiftii loo qorsheeyey in maalinta isniinta ah ay ku bilaabato wax soo saarka mexico ee la keeno maraykanka kadib markii ay labada wadan heshiis ka gaareen arrimaha soo galootiga mexico ayuu sheegay in dhankeeda ay tallaabo adag u qaadi doonto sidii ay u xakameyn lahayd muhaajiriinta soo mara dalkeeda ee usoo gudba dhinaca maraykanka ka hor inta aysan gaarin heshiiskan labada wadan waxaa jirta cabsi ah in canshuur kordhinta uu maraykanka ka laabtay ee mexico ay keeni kartay khasaare xoog leh oo soo gaara ganacsiga maraykanka
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington waa habeen sabti ah siddeedda bisha juun sannadka labada kun sagaal iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo maxamed colaada xusana aan ku horrayno madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan isagoo guddoomiye cusubna u magacaabay gobolka arrintan ayaa timid iyadoo maalmihii u dambeeyey uu khilaaf xoogan ka dhex oognaa madaxweynaha maamulka maxamed cabdiwaare iyo guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar dabageed wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada beledweyne wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa xilkii lagaga qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf dabageed kadib khilaaf soo kala dhex galay labada mas-uul khilaafka labada mas-uul oo soo jiitamayay maalmihii ugu dambeeyey ayaa ilo ku dhow madaxtooyada hirshabeelle waxa ay sheegeen in uu salka ku hayo muran ka dhashay maamulka maaliyadda gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa xilka guddoomiyaha cusub u magacaabay cali maxamed caraale oo lagu tilmaamo inuu yahay nin siyaasad ahaan ay aada isugu dhow yihiin guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayaa saacado ka hor shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada beledweyne ka hor intii aanan xilka laga qaadin waxa uu ku faahfaahiyey khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare hiiraan maxamed cabdi waare inuu dhibaato u geysta moogiye maalin caagbiya kuma soo kordhin maalin iskargo ciida kuma soo kordhin maalin bustoolad amniga lagu sugo kuma soo kordhin maalin xaajiyo ciidanku fuula kuma soo kordhin muddo laba sano ku dhadhowna waxuu lahay lacagta koontaha lagu shubay hiiraan maamulku yousan biil qaadan ciidanka amniga yaan wax la siin woolbaana sistamka loo marsiina kadibna woolbaana la barwaaqaynaahoo wax kale loogu beddela anugu weligay intaan meeshaan goonatorokahay bankina ma tigin keellaana ma tigin shaqaalana isma arag ninkay igu xigaan u diraa waxaas beledkaan wixii yimaadana guddoomiyaha degmadaan u diraa haddaana intaan jooga saasaan samaynaa haddii alla idmo qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay magacaabista guddoomiyaha cusub iyo xilka qaadidda guddoomiyihii hore yuusuf dabageed
aniga waxaan u arkaa maadaama aan ka mid ahay ummadda gobolkan degan in aanay waxba soo kordhinaynin wixii kii hore ee meeshan madaxda ka ahaa iyo kan maanta la keenay waxay u egyihiin wax kudheedheel ummadan gobolkan degan ayaan u arkaya anigu waayo ummadda gobolkan degan oo aad u fara badan shucuub fara badan ah oo aan la tashi iyo wadatashi midna aanay ku lahayn ayaan waxna un waxna la bedelaa waxna la keenaa dee waxaan shaqo ku leenahay iyo wax ummaddani og tahay midna ma aha garan mayna annagu sidaa wey magacayga waa xasan ibraahim sheekh oo ku nool gobolka hiiraan degmadiisa beledweyne haddii aan fikirkii ka dhiibto guddoomiyaha cusub waa soo dhoweynaynaa insha allah haddii ilaa yidhaahdo waxaana ka filanaynaa waxqabad wanaagsan sida muxuu ahay tay sheegay insha allah hadii ilaa yidhaahdo inuu wadooyinka inoo dhiso eraboorada sida eraboorka beledweyneed oo kaleeto inuu inoo dhiso dhallinyaradana maarata gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne uu shaqo abuur u sameeyo insha allah annagana waan la garab taaganahay duco iyo garab iyo hiil iyo wax walbo soo dhowaan ku leha guddoomiyaha cusub wasalaamu calaykum waraxmatullahi inkastoo aad adigaad cusub tahay gudoomiyihii horena u dhacay marka waxaan kaa doonaynaa inaan wadada aad noo habeeshid wadada sidan laamigan oo kale oo jadcariga sida wadada ilaboorka oo kale haddaan aan nahay bajaadley halaashin nagu caawisid baan kaa doonaynaa gudoomiye aad iyo aadna umaasan tahay doorashadaadana waad ku maasan tahay maamulka hirshabelle ayaa muddo laba sano gudahood waxa uu gobolka hiiraan u magacaabay ilaa toddoba gudoomiye gobol qaarkood laba jeer wax ka badan ayay xilka hore usoo qabteen halka gobolka shabeellaha dhexe uu xilka hayo guddoomiyihii ugu horreeyey markii la dhisay maamulka hirshabelle oo qiyaastii muddo laga joogo haatan ilaa saddex sano xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatan boosaaso magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland ayaa daadad ka dhashay roob xoogan oo xalay ka da-ay waxa ay qaadeen dad barakacyaal ah oo ku nool xerooyinka barakacyaasha ee magaalada wariyaha v o eda ee magaaladaasi faadumo yaasiin jaamac ayaa faahfaahinta warkan inoo soo dirtay roobkan oo habeennimadii xalay saacado kooban ku da-ay gudaha magaalada boosaaso ayaa saameyn xoogan ku yeeshay nolosha dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka barakacayaasha kuwaasoo guryaha ay degan yihiin aysan iska difaaci karin dhibicda biyaha roobka waalidiin badan ayaa iyaga iyo ubadkooda waxaa soo wajahay hooyla-aan waxaana iminka ay tuman yihiin bannaanka qaar ka mida qoysaskan barakacayaasha ah ayaa v o a uga waramay xaaladda ay iminka ku sugan yihiin shamse aadan maxamed cali waaye magaceeyo roobka xalay aad uu dhibaato noogu sameeyey suuliyadii way naga dumeen annagii waa istaagneen ilmihii meelaan geynaa weyne daadka wuuna qaaday alaab nooma taal oo wax nooma yaal waxaan ku idhi wuubana qaadayba biyihii annagoo jiifeena soo galeen wixii weel wixii aan ku jirta wixii waxayba ku darsameenba magaalada ilaahay kaamka qaybtood intooda badan waa fiican yihiin laakiin intii kaartoomada deganayd aad buu u saameeyey kaamamka aan buusaska degani waa siddeed iyo toban kaam wey buusleyda ah siddeed iyo tobankaa kaam sida hadda saylada xoolaha oo kale anigu aan mas-uulka si gaara uga ahay ee jeela ka dambaysa buurta biyihii ka soo rogmaday baa ku soo rogmaday meheradihii ku yaalla waa qaato wax alaal wixii raashin u dhex yaallay dadkii xalay waa ka daadguraynay waxaa u daadguraynay xeradii yemantaan u daadguraynay saaka waa ku soo celinay kabacdina biyihii waana dhaafeen alxamdulilah waxaan kaliya on codsanaynaa haddii la helayo teendooyin in dadkaa lagu caawiyo rasiqa ilaah waa bixiya waxaad ahaa ibraahim maxamed walaala xalay roobka si xun boo noo galay tana joodarayaashii biyihii naga qaateen ilmihii hataa muslimka intay isoo gurmadeen bay iga bixiyeen gabadha gadoomi ku-xigeenkay baa dad intay isoo dirta ciyaalka xal ii badbaadiyeen unug horta biyaaba iga qaado waa leega qabtay saawi ooy madaxaan gacanta saarta si o dhan waa iga daada joodarihii waa iga daada marka ilmihii
xilli roobaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn xoogan ku yeeshaa danyarta ay guryahoodu ka samaysan yihiin cooshadaha qaarkood waa kartoonno u nugul dhibicda roobka qoysaska qaarkood ayaa saaka waa berigii waxa ay dib u bilaabeen inay dhisaan guryihii xalay roobku ka dumiyey faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
weli waxaad nagala socotaan v o a xisbiyadii beri awoodda badan ku dhex lahaa yurub ee hanti wadaagga ayaa tobannaankii sannadood ee ugu dambeeyey sii daciifayey sannadkanna hoos udhacooda wuu sii socday marka la eego xubnaha ka soo galay baarlamaanka yurub dalka jarmalka hogaamiyihii xisbigaasi ayaa shaqada ka tegey markii uu xisbigiisu natiijo wanaagsan gaari waayey laakiin dalka denmark xaalku sidaa waa ka duwanaa sannadkan xisbiga dimuqraadiga ee antiwadaaga democratic socialist ayaa ku guulaystay doorashada kadib doorashadii qaran ee waddankaasi ka dhacday arbacadii lasoo dhaafay waxay ka adkaadeen xisbiyada midigta fog ee cunsuriyeeya dadka soogalootiga ah iyo muslimiinta soomaalida ku nool dalkaasi ayaa soo dhaweeyey guuldarada ayaa soo dhoweeyey guuldarada xisbiyadii u daraa iyo guusha xisbigan oo ay aaminsan yihiin inuu u dabacsan yahay dadka ajnabiga ah haddaba doorashadan iyo saameynteeda ayaan wax ka weydiiyey saare maxamuud cali oo ka tirsan xubnaha mid ka mida xisbiyadan social democratic part ahna wariye degan dalka denmark
doorashadii ka dhacday dalkani denmark ayaa shacabku waxay u codeeyeen oo ay talada gacanta dib ugu soo celiyeen xisbiyada garabka midig waxayna talada kala wareegi doonaan xisbiga garabka bidix oo uu hogaamin jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkani lasluuga qaasim muusen haddaba xisbiyada garabka midig oo uu hogaaminayay xisbiga socaal dimuqraadiga ayaa helay codad dhan koob iyo sagaashan cod halka xisbiyada garabka bidixna ay heleen boqolkiiba toddobaatan iyo shan haddaba saddexdan xisbi ma aragtay heshay boqolkiiba afartan iyo shan cod oo iyagu meeshii ay raacaan soo dhisi doonto dowladda ayaa waxaa haatan socda wadahadal siyaasadeed oo midba midka kale uu la sameynaya ama xisbiyada xisbiyada kale waa gartay haddaan sidii doorashadu dhacday iyo si lagu guuleysta halkaa uga gudubno sahra doorashadan marka la fiiriyo doorashooyinkan yurub ka dhacay sanadkan saameyn bay mar walba ku yeeshaan dadka soo galootiga muslimiinta soomaaliduna ay ku jirto maxaa saameynahoo ay ama guushan xisbigan uu gaaray oo dabcan filayo in markii ugu horreysa ay tahay sideed sannadood oo guushna guul noocana gaaro waxay kusoo kordhinaysaa dadka ajnabiga ah muslimiinta soo galowga ama kuwa laga tirada badan yahay waddankaasi ku nool maxamed waa runta sideedii san sano ee ugu dambeysay waxaa talada dalkani hayay garabka liberaalka ama bidix waxaana la rajeynayaa in xisbiyada garabka midig ay wax badan iska bedelaan siyaasadooda weli waxaa soconaysa wadahadal siyaasadeed oo ay wadaan xisbiyada ku kaabaya socaal dimuqraadiga ee radicaalka sfka iyo inhislistiga oo dhammaantood ku shaqeeya aragtida cadaaladda iyo sinaanta saddexdan xisbi sidaan kuu sheegay waxay heleen codod dhan shan iyo afartan kursi waana xisbiyada inta badan u dooda xuquuqdooda in la siiyo dadka ajanabiga ah ama dadka soo galootiga ah doorashadani oo ahayd tii ugu xasaasiyad badneed abid ee soo marta dalkani dan denmark gaar ahaan ajanabiga ku nool ayaa maaragtay waxay dhammaantood u wada codeeyeen xisbiyada iyagu garabka midig ah taasi oo keentay in doorashaday dhacday ay dalka denmark ku guuleystaan xisbiyada garabka midig ama dimuqraadiga runtii soomaalida iyo dhammaan dadka kale ee ajanabiga ah ee ku nool dalkani denmark ayaa si aada usoo dhaweeyeen doorashadani ay ku guuleysteen garabka social dimuqraadiga waana wax la rajeynayay sababtoo ah waxaa socotay cambaign aada u culus oo ay ku jireen dadka ajanabiga ee markaas codayn kara in ay u codeeyaan xisbiyadan taageera dadka ajanabiga iyo dadka soo galootiga ah waxaa xusud mudan maxamedow mary fakaderson oo noqonaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkani denmark ayaa ah gabadhii ugu da-da yareed ee abid soo marta taariikhda inta la ogyahay dalkani denmark waana koob iyo afartan jir waa gartay dalka denmark markaan eegno sanadihii u dambeeyey waxaa hoos u dhacayay dadka soo galowga ah ee magangelyada u doonaya wadankaasi soomaaliduna ay ku jirtay waxaan sidoo kale xusuustaa in qaar ka mida soomaalidii ku nooled wadankaasi sharciyada lagala noqday ama masaafuris loogu hanjabi jiray bal arrimaha iyagu maxaa iska bedelayay kula tahay haddii xisbigan meesha uu dowladda soo dhiso oo si fiican u qabto talada waddankaasi sida la rajeynayo oo dadkuba ay sheegayaan maadaama ay ku guuleysteen social dimuqraadiga ama xisbiyada kale ee socialka ka hoos shaqeeya ay heleen codad aada u tiro badan waxaa la rajeynayaa siyaasadii denmark ay ku shaqeyn jirtay inay wax badan iska bedeli doonaan xagga ajanabiga iyo sharciyadii lagu adkeyn jiray iyo sharciyadoo laga qaadanayay iyo waxyaabo badan oo xagga qarashaadka dadka la siin jiray ee ajanabiga ah ama qeybta integrationka ku saabsan ee la xakameeyey ama la yareeyey in wax badan isbedelay ayaa la rajeynaya waana tan keentay in guud ahaan dadka ajanabiga ah ee ku nool dalkani denmark ee awoodda u lahaa ama codayn karay ay u codeeyeen xisbigan social dimuqraadiga iyo xisbiyada kale ee ka hoos shaqeeya marka waxaa la rajeynaya waa in siyaasadii xagga ajanabiga ay wax badan iska bedelaan waxaana socota wadahadal siyaasadeed oo ay xisbiga sociaalka la qaadanayaan xisbiyada kale sida radicaalka midka la dhaho sfka iyo inhislistaha kuwaasi oo ku doodaya maadaama codadkan ay siiyeen dad ajnabi ah in waxyaabihii lagu galay heshiiska ay meesha ka muuqdaan oo xagga sharciyadii la adkeeyey hore loo adkeeyey sidii loo qafiifin lahaa taasi waxay saare maxamuud cali oo ka tirsan xubnaha mid ka mid a xisbiyada social democrat parts ee dalka denmark ku guuleystay doorashadii qadka taleefonka ee copenhagen ayay iigu waramaysay haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa inoo haya
dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa abaaraha laga digayo ee ku soo fool leh soomaaliya barnaamijka waxaa igala qaybgelaya mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugan muqdisho mukhtaar ku soo dhowo barnaamijka martida midbaan waan ku dhowahay waa mahadsan tahay waana mahadcelinayaa v o a ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaad warbixin kooban naga siiso waxyaabaha laga digayo gaar ahaan qaramada midoobay ee ku saabsan dhibaatooyin inay ka dhalan karaan abaaraha ku soo foolle soomaaliya gaar ahaan macluul xoog badan
abu waa mahadsan tahay ridwan waxyaabaha laga digaayo waxaa ugu xooga badanna waxa weeyaan wax loo yaqaano cunna yari laga baqayo inay soo food saarto dalka soomaaliyeed cunno yaridaas oo ka dhalatay labada xilli ay soomaalidu roobka sugaan haba kala xoog badnaada roobka uu ku weeyo beerta oo beertii u horreysay oo octoobar ilaa iyo la filanayo december two thousand eighteen oo sidii la rabay aanu noqonin iyo guga oo soo baahay labadaas xaaladood ayaa waxay dadka ku skalliftay walaac ama hay-adaha humanitarianka ka shaqeeyo iyo wasaaradda kulugta leh wasaaradaha kulugta lehba in ay suurtagal tahay inay soo food saarto dadka soomaaliyeed macluul ama waxyaabaha loo yaqaano cunno yari kastoo hadda weli aanan aysan taagnayn xaaladda macluusha aan weli la gaarin laakiin waa saadaal iyo kadigid waa gartay qaramada midoobay waxay leedahay malaayiin qof ayaa suuragala in haddii gurmad deg dega aan la helin ay wajahaan macluul daran guud ahaan soomaaliya idinka ka wasaarad ahaan arrimahaas ma kala hadasheen saadaasha iyo waxa ay ka digaysa qaramada midoobey dadkase laga yaaba inay saamayso abaartan iyo macluusha laga digayo qiyaas ahaan idinka maxay idinla tahay
ridwan waa mahadsan tahay horta horo qaramada midoobey annaga gaar ahaan hadda loo yaqaano hoja oo inta badan xiriirka arrimaha humanitarianka iyo waxaas ku lug leh waan ka wada fadhiisanay hore hadda may horjeera is aragnay qorshahan ay hadda uga digayaan ama ay kusoo abaalinayaan inuu dalka laga yaabo inuu ku dhufto abaar ay ku dhufato laga yaabo bilowgiisa waxaa isla fiirinay inkastoo markii xukuumad ahaan la yidhaahdo wadatashi wasaaradaha ay wada kusaysay iyo wasaaradda gargaarka iyo markii ay wada yeesheen aynay usoo bixin in ay maxaa la dhahaa xaaladda sida bisha may looga digaayay ama culeyska farax badan leh oo la muujinaya inaysan inaysan jirin ayay macnaha inay inay yar ka yar tahay intaas ayay ayay ayaa usoo baxday maxaa ku ogaateen waa lagu kala waaan kala isla annaga ka dowlad ahaan maanan mayna go-aansanin xukuumadda federaalka soomaaliyeed inay ku dhawaaqdo waxa loo yaqaano abaar ama saadaasheed inay ku dhawaaqda weli maysan go-aansanin wadatashi wasaaradaha ay quseysay iyo xafiiska prime ministerka laftigiisa aan wada yeelana kadib laakiin inaan bedelkeeda waxaan isku hoolnay oo amarna nagu siiyey ra-isul wasaaraha jamhuuiyadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre in laga fikiro waxyaaba long term ama istraatiiji ah iyo sidii loo yar khataraha soo laalaaban kara soo laalaabanayo oo markasta la filinayo sidii loo daaweyn lahaa waayahay bedel meesha markasta cudurka la daaweyn lahaa in la sameeyo kahortag oo lalakay cudurkii macnaha la bi'iyo cudurkii wixii kalifaya la daaweeyo waayahay waa u soo noqonaynaa arrintaas laakiin sida aad adiguba ka warhayso qoysas aad u fara badan ayaa weli waxay ka soo kabanayaan xataa abaarihii labadii sano qaatay ee dhammaaday sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ee ku dhuftay bariga iyo koonfurta iyo meelo fara badanoo dadka soomaalida ay degaan idinka ka wasaarad ahaan maxaa idii qorshaysan haddii weli aydan ku dhawaaqin in xaalad deg deg ah oo dhinaca abaaraha iyo macluusha dalka ay ku soo fool leedahay haddii arrintan ay dhacdo maxaa idii qorshaysan see doonaysaan inaad uga hortagtaan waa mahadsan tahay waxaan qorsheynay wasaarad ahaan waxaa loo yaqaano qorshaha gurmadka deg dega ah qorshe ah ayaan diyaarinay qorshahaas ay wada diyaariyeen wasaaradda gargaarka hogaaminaysay laakiin sagaal wasaaradood oo wasaaradaha loo yaqaano line ministerska ama kulugta leh arrimaha odanku lagu yeelan karta gobolka banaadir maamul goboleedyada shanta maamul goboleed gaar ahaan wasaaradahooda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka sidaa ka warqabtid shanta maamul goboleed saddex kamidana waxay leeyihiin wasaaradda wasaaradeena la mataana oo ku magac ah oo la yidhahdo wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka halka laba maamul goboleed ay leeyihiin midna hay-ad madax bannaan oo shaqadan qabata uu leeyahay midna wasaaradda qorsheynta iyo matasho kala intaynaas waa isku wada imaanay horaadii may ilaa labada wiiga u horreysay may waxaan ka- ka fikiraynay sidii loo heli lahaa so- eh, xukuumadda soo- eh, federaalka sooma- eh, soomaaliyeed iyo midda hadda jirta iyo kuwa ka horreeyaba waxaa inta badan eh, la wada ogaa markuu dhib dhaco kadib in macnaha la qaylo dhaamiyo oo lo- la yidhaahdo dhibkaasaa jiro la yidhaahdo dadkii afka labadiisa la yeeliyo waxaan ka fikirayna war waxaa dhibkaa intuusan dhicin ka hor ma lala imaan karaa qorsho looga hortegi karo marka qorsho oo aan horgeynay eh, maxaa la dhahaaye golaha wasiiradaba aan ka horjeedinay ayaan ayaan sameynay ka wasaarad ahaan Waa Eh, gartay.
wasaaradahaasi iyo gobolka banaadir xafiiska ra- wasaaraha intaba ay ay nagula jireen yes waxaan rajaynaynaa eh, isku duwid oo waxaa la sameeyey holaha gurmadka ah ee Mm.
dowladda dhexe ee ay wasaaradda hogaaminayso taas oo la filanaayo in dhibka intuusan dhicin insha allahu in wax lala- qof walba waayahay meeshiisa sidii loogu celi lahaa haddii had- laga had- shaqeeyo haddii aan wakti helno waa ku weydiin doonaa qorshaha fog ee idinka degan in abaarahan aysan soo laablaaban laakiin hadda meelaha ugu daran ee ka wasaarad ahaan ama ka xukuumad ahaan aad isla tilmaanteen meelahee ka mid ah
walaa gobolada horta ugu daran oo cunnayarida ka jirto waxaan u malaynayaa inaad la socotid guud ahaan eh, khariidooyinka saadaasha cuntayarida waxaa loo yaqaanaa i d c ama food insecurity-ga mar haddaad cod- eh, wax iga weydiinaysid gobolada hadda ugu badan oo la filanaayo inay cunnayarida saameyn badan ku yeelato ilaa sideed gobol ayaa nooga nooga qorshaysan eh, oo ugu horeeyo eh, owdal eh, sanaag bari sool eh, nugaal mudug galgaduud iyo hiiraan iyo qayb ka mid ah oo eh, bakool oo iyadana la filanayo laga cabsi qabo oo hadda maraayo eh, qiimeynta loo yaqaano eh, crisiska maraayo dabcan waxaan u malaynayaa eh, si wax looga fahmo eh, waxaa jira marka la qiimeynayo eh, cunto yarida iyo wixii lamida marka la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa halbeegyo la yidhaahdo i p c taasoo micnaheeda level ah levelka koowaad levelka labaad levelka saddexaad levelka afraad levelka shanaad ah hadda xilligan eh, dalka guud ahaan levelka eh, eh, saddexaad oo eh, ayuu ayuu ka wada baxay afraad iyo shanaad ayaa Mm.
ayaa lagu jiraa Waa oo gartay.
afraad iyo shanaadkana uu micnaheedu uu kala yahay in xa- walaac uu jiro ama maxaa la dhahayaa xaalad degdega kara- eh, dhibaato ay jirto ama loo baahan yahay eh, gargaar degdega in dadkii la la gaarsiiyo waa garta sideed sideed marka ku maaraynaysaan gurmadka degdega aad sheegtay inaad dadka gaadhsiinaysaan waxaan la socdaa meelaha qaarkood maamulkiina ma jooga meelaha qaarkoodna een, waxaa laga yaabaa inay hoos yimaadaan ururka al-shabaab
sax waa runtaa waa umalaynayaa kow maahan inay xukuumadda eh, federaalka soomaaliyeed ay maanisgarayso ama ay maamusho eh, aba dhibaato dadka ga- eh, haysata ay ka jawaabto waxaan umalaynaa laba kun toban iyo todobadaa lasoo maamulay Eh, waxaan xibin ka ahaa guddigaas eh, qaranka ee gurmudka abaaraha Eh, waxaa lasoo maamulay laba kun toban iyo sideedda dabcan meeshii ay dowladda federaalka ay daaragta u gaari karto iyo meeshii ay dowladda maamul goboleedka iyada matasha ay gaari karto labadana dee waxaa loo gaari karaa si muuqato meeshii markaas aan la gaari karinna dee jiro- jidad fara badan Mm.
oo dadka masaakiinta wax lagu gaarsiiyo ayaa jirto marka ma waxaad leedahay waxbaad ka barateen abaarihii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay absolutely ha cashiro badan aan ka qaadana waa cashirada nagu kalifay hadda inaan ka fikirno in lala yimaado qorshe ka horeeya intuusan dhibka dhicin ka hor in lala yimaado waxaan inay dalka soomaaliyeed markasta aan lagu haynin Mm.
waxaa loo yaqaana emergency-ga oo lala yimaado eh, qorshe fog oo arrintan looga eh, hortegi karo waa gartay qorshahaas uu amray sida u dhaqsiyaha badan in loo soo diyaariyo uu amray eh, ra-iisul wasaaradda midowga federaalka Soom- federaalka idinka Soomaaliya.
idinka ka dowlad ahaan ma ku qanacsan tihiin sida hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ay uga jawaabaan abaaraha ku dhufta soomaaliya mise waxaad leedihiin een, sidii loogu talagalay iyo sida ay wax u wadaan ma ahan wax xukuumaddu ay ogoshahay siyaasad ahaan
dabcan eh, siyaasad ahaan xukuumaddu way ogoshahay sida hay-adaha u shaqeynayaan laakiin markii laga markay inay hay-adaha dalka ka shaqeeyaan oo dadka masaakiinta wax gaarsiiyaan laakiin marka laga fiiriyo dhinaca eh, loo yaqaano wax ku oolka iyo eh, tiradii la rabay iyo dadkii la rabay iyo micnihii la filana laga rabay inay hay-adaha dadka ay kasoo kabanaayo dhibaatooyinka ama abaaraha inay gaadsiiyaan laga filanayay sax ma aha oo waxaa markasta kala badan eh, sheegidda iyo iyo reality-ga eh, meesha ka jirto farqiga udhexeeyo sidoo doona ha ku dhaco maxaa la dhahay farqigaas in anaga naftirkeenna meel kasta aana gaari karin qeybaha ka noqoto laakiin eh, waxaan u malaynayaa qof kasta oo soomaaliya wada ogyahay ee adigu waktina way kasoo qayb qaateen ummadaana way soo gacan qabteen waxna way way way tareen dhinaca kalena dee qofkii wax taray gaabis macnaha la-aama noqonaayo meelo badan oo gaabka jiro wuu jiraa shaki la-aan waayahay ugu dambeyn mukhtaar een, waxaad ku celcelisay arrimaha la xiriira eh, qorsho a- arrimahan abaaraha marka laga hadlayo aanay dalka dib ugu soo noqon in aad ka fakertaan oo aad dejisaan haddii isla arrintaas aad xoojiso bal maxaa diidanay kula tahay in abaarahan aad ka hortagtaan marar fara badan qorshahan waa ku celcelisaan abaarahanna sanad walba ama sa- ama labadii sana mar ama saddexdii sana mar ay soo noqnoqdaan maxaa diidan qorsho hirgala oo looga hortegi kara abaarahan inaysan soo noqnoqon inay dowladdu la timaado
waa waxaan u malaynayaa eh, eh, ridwan wax diidayo ma jiraan laakiin wax walba waxay u baahan yihiin in laysku hoolo eh, waktina la geliyo waxaan u malaynayaa xukuumadda hadda eh, jirta xukuumadda federaalka soomaaliyeed oo hadda horkacayo mudane xasan cali kheyre waa xukuumaddii ugu horreysay oo samaysay eh, jaangoon ama tubo wax la yidhaahdo oo wasaaradaha lagula xisaabtamo way wasaaradaha kula imaanayaan eh, qorshahooda eh, lagula loogula xisaabtamaayo kuwaatar kasta wixii loo dhiibay ama jaangooyntii loo dhiibay ma la yimaadeen mase lama imaanin waxaa moodaa marka dhibka eh, ewel gaabka jira ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa qorshooyin cadcad ay wasaaraduhu wada leeyihiin oo teemgaraysan oo lagula xisaabtamaayo darafka kale aad macnaha uma eh, uma jirin dabcan wuxuu ahaa nin walba uun iyo wasaarad kasto intii ay tabarteeda qaban karto inay qabato laakiin hadda tabartaada ama ha noqoto ama aysan noqonin wasaarad kasta waxaa la siiyey ama loo jaangooyey sar laga rabo inay macnaha ii sheeg ay ay ay- ay fuliso tusaale ahaan hadda eh, dabcan dalku culeyskuudu iska wada qabaa ama jile fragility guudaa iska jiro Eh, hadda waxaa la amray bishaan may haraan wasaa- eh, oo wasaaradda biyaha oo saameynada ugu xooga badan leh qeyb ka ah haddii la maanisgareeyo biyaha dalka dalka dhibka haysto waxaa waaye laba problema soomaalida macnaha ku dhacda xilli inay maxaa ladahay abaar ka sheeganayaan oo markii roobkii iyo la waayo oo dalagii soo bixi waayo dhibaato iyo abaara laga sheeganaya haddii roobka uu yimaado islamarkii fatahaada laga sheeganaya dhibkana waxaa ku dul wareegayaa marka mismanagementiga biyaha dalka biyaha dalka ayaan maanisgareysnayn laakiin haddii biyaha dalka la maanisgareeyo oo webiyadii la maanisgareeyo oo ceelal loo sameeyo meelaha ay biyo la-aanta baahsa ka jirto iyo biyo qabasho meelaha roobka qabanayo eh, macnaha eh, eh, maxaa la dhahay aanan ka jirin webiyada lahayn in loo sameeyo biyo qabasho loo sameeyo waxaan aaminsannahay in eh, cudurka weyn oo soo noqnoqdo afar iyo labaatan saac inuu inuu inuu inuu yaraan karo ama baabi'i karo waay waxayna ahayd taladii aan golaha wasiirada ka hor jeedinay haddaan nahay wasaaradda gargaarka imaaradda masiibooyinka taasoo ugu muhiimsan kaabayaasha eh, dhaqaalaha in la kabo iyo waay wax soo saarka dalka oo ugu weyn yihiin beeraha iyo xoolaha iyo in la maareeyo biyaha marka labadaas la helo cudurkan wuu daawoobaya haddii labadaas la waayo laakiin cudurkan ma daawoobayo Aad marka iyo labadaasna aad.
hadda waxaan rajaynaynaa in la in laga howlgalo qorshayna la imaan doontaa wasaaradda waxaana maalgeli doono oo haddaba wadahadalkeeda noo wada- noo wada socdaa Mm.
eh, eh, waalidbankiga aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga mukhtaar waa mahadsantahay toddobaadkana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan uga hadlayay xaaladaha dhinaca abaaraha laga cabsi qaba inay ku soo wajahan yihiin soomaaliya waxaana barnaamijka igala qaybgelayay mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idin leynaba nabadgelyo.
mahadsanid ridwaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa diyaar la ah cabdixakiin maxamuud shirwac
adiguna habla maanta waad horeysaay halbowlaha wadnaha iyo kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah odagii jabaal ahaa hablaha jeebabka weyn loo jaakatiinka xidho jeega suuqa la taagana yarbuu mid jeclaaday isagoo jid ku jooga jameeco uu la socda iyo meel uga jiro in yarbuu ku jallaaco wuxuu uga jawaabay islaan yahay jeebabka weyn anigu waa ku jeclaado waxaan kugu jeclaada jartarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku hayso waa jacbur ku saabsan waxaa kala qabsaday wiil gabadh uu jacayl dhex maray islamarkaana dayn lagu yeeshayna uu jacaylkaasi uu helinayo sidoo kale waxaad maqli doontaan silsila suugaaneeddii arraweelo oo markana raggii tilmaamayaan doorka ay haweenku nolosha kaga jiraan inta timahaldhaaray haween dunida buuxaan hablaheennu waa gaar waxaa lagu hal soocaa heemaal qurxoonoo ka hilaaca dhowr mayl karti iyo hufnaan iyo xishood bay hagoogteen garashana halbeeg baa hay-adaha adduunkii qaramadu u haysta
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka caweyska washington ka madhnaan doonin waxaanad maqli doontaan qaybtii saddexaada waraysiya alfanaan cabdiraxmaan xadanteeye jacayla minuu waayatiiluhu ubaxii ka baxay ogadiisayn ku ildoogsaday ilsaney ayaan oridaydiyey oridaydiyey deu allana igu aaminay barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qaybo badan oo ka mida deegaanada soomaalida iyo weliba meelo kale oo ku yaalla waddamada dunida gaar ahaan qaaradda afrika ayaa si aada looga cunaa jaadka amaba qaadka waa qofba sida uu yaqaanee waxaana badanaa dadka cuna iyo weliba bulshada ku xeeran ay kala kulmaan sheekooyin la yaab leh oo dadkaasi balwaddu la gasho kuwaasoo qaarkooda marka ay mirqaamaan ay sameeyaan tallaabooyin mahadhooyin reeba bal dhegaysta weligaa ma maqashay ama ma aragta nin jaadkii iyo weliba haweenaydii iibinaysayba jacayl u qaaday mirqaan uu qaba jacaylka aawadeed yaana sheekadaydi ka dilina aan soo dhoweeyey cabdilaahi faarax cabdalle oo ku magac dheer cabdilaahi balanballe oo ah wiil dhallinyara oo ku nool degmada guriceel oo barnaamijka caweyska washington horena uga qayb galay islamarkaana xidhiidh la soo sameeyey waxaana uu cabdilaahi barnaamijka caweyska washington inagula wadaagi doonaa jacbur uu arrintan ka sameeyey oo uu ugu magac daray jamaal iyo jamaad ninkan jacaylkiisu wuu ka duwan yahay oo ninkan waa ragga qayiila marka wuxuu u jeclaaday inuu qaadkaasi waxaa cuno islaanta dee marka iyada ma jeclaana jaad ku jeclaaday maxaad u odhan weyday jaadkuu jeclaaday waa waaba sheekadiisa doodiisii ay ku jidhahay waxaan isaga wuxuu yidhi islaantan baan ogaa sheekadaas baana dhex martay laakiin anigu islaantii magaceedii maan garanayn balse waxaan iskaga soo qaatay maadaama isagii jamaal la yidhahdo sidiina ja ay ku socoto jamaal baan iskaga soo qaatay magaceedaana aan kasoo amahday qorax marka wuxuu kula wadaagay qiso oo isagaa kuu sheegay qisada ku yidhi waayahaasaa igu soo kordhay oo xaaladaasaan ku suganahay adna markaa magacii baa aad iyo aad waan gartay aad iyo aad marka waxay ku bilaabanaysaa cabdixakiinow haye odagii jabaal ahaa hablaha jeebabka weyn loo jaakatiinka xidho jeega suuqa la taagana yarbuu mid jeclaaday isagoo jid ku jooga jameeco uu la socda iyo meel uga jiro in yarbuu ku jallaaco wuxuu uga jawaabay islaan yahay jeebabka weyn anigu waa ku jeclaado waxaan kugu jeclaada jartarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku hayso ee jeelka weyne dhexdiisa jimcayaalo dhex joogno asbuucaana ku jaadne jartarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku haysiyo markuu jaadku dhamaado jacaylkeedin dhamaayo qof walbaaba jidkiisa jahaha ugu dhaqaaqo de ninkan wuba wuba cadaysba sheekadiisa waxa la yidhahi labdihiisa u cadaystaa ninkan wuba kaba uma sirbeebinba marka jarjarka lacageed markuu dhammaaday qof kastaa jidkiisaa qaado inuu kala wad meesha a lagu kala dareeray islaantii baa soo hadasho waxay ugu jawaabtay wax hadduu ku jeclaado hadalka laguma jiido waa loo jawaabaa adiguna jacaylkaagu waaba mid jahoolo hon jid ba anba lahayn oo jarjarka iga jeclaadee jarjarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku haya markaad igaga jaado jidkaas aad ku dhaqaaqdo xageeba aad mujihaysan su-aal bay hordhigtay markaasuu yiri aad iyo aad waxau is yiri islaantan bal su-aalaha kusoo horudhigaysa waxaas yiri abaaba qababa dabcan iyad iyaduna markaa waxaa muuqatay iyaduna jacayl runay mooday markaa miya oo isagu xaggu jaadka ka jeclaa iyadu a iyadu waxay istiri iyadu waxay wadaa tala wadaag tala wadaag marka dhab bay qaadatay markii hore aad iyo aad marka wuxuu wuxuu naatidkaad mari doonto iyo jahadaad ku dhaqaaqay aniga haygu jawaabine jartarkii lacageed iyo waxaad jeebka kuwaasa jidkaad adhigaysaa dad juug ka tiraane jidcadkaan kugu jibiyo janankaan kugu yeero ciidankii waa laisugu yeerayaaba hayahay haye haye haye ciidankii marka dacwad bay tagtay islaanti islaantii dabeedna kalxawaaji bay soo qaadatay
waxay tiri haye ha waxay tiri ruux hadduu waxay tiri islaantii war odayo u goysaha jiir loo jabiinkaa bisadaalo dheeladaa jalmadaa leh haddaadan jidcadkaa ku dhaqaaqin gooshahan ku jiro janadka kugu yeeri booliskan kaa dacweyn bay ti odagii wa- aad iyo aad wax wuxuuba islahaa dabad dabcan wuxuu islahayd odagan wuu iska carari doonaa mustihiisiiba soo jiitada haya haya dabeedna wuxuu yidhi ma aniga janan iguma yeero xoolahaba waan jibiyaa julaydii ina dhaaftay jimcihii u dambeeyey ayuun baan lax jibsho reer gurceel ku jabeeno tigidkay u jabeeno tigidkay u jareenoo sabtidaan hadda joogno bay jabuuti u qaaday laxdiiyo jabuuti loo qaadaya marka maxaa iska khuseeya een, laxda iyo xoolaha uu jebinaya iyo gabadhan uu jeclaadee uu jeebkeeda iyo jarjarkeeda uu ku waa qaqayay wuu u yar booteynaya wuxuu leeyahay aniga macnaha janan iguma yeero xoolahaba waan jibiyaa wuxuu leeyahay een, macnaha xoolihii baan jibiyaa oo aniga jananba laiguma yeero nin loo soo Ee, dhawaaday ma- wuxuu leeyahay mhm.
nin loo soo dhawaan kara ma ihi buu leeyahy aad iyo aad ninka waxa wuxuu leeyahay laxaan jibiyaa oo nin loo soo dhawaa kara laxaan jibiyey maadaama jabuuti loo qaaday oo waxa- een, xaalad caafimaad dalka wax looga qaban waayo
aga juglinti haye haye aad iyo aad marka een, islaantii way yaabtay waxay tiri war xoolahan jibiye waxay tiri islaanta maadna jeena lagu qaadaa adiga laxda jabuuti loo qaaday way walaacday ha dabeed waxay tiri war xoolahan jibiyaa iyo jiridka ku turtaa waa adigaa jihanayo majin baa kula jaaraho dhaladaada dul jooga haye haye dabadeed wuxuu wuxuu yidhi naahabraja kabaweyn baa jinku dul koraaye aniga ha igu jawaabin hadalaa jah lahayn jarjarkii lacageedii waxaad jeebka ku haysa jidkaabaad dhigaysa haddaad suuq ka tiraan janankan kugu yeeri haye haye aga xaaladii dabeedna waxay ahaatay waxay tiri maanta waxay tiri waar jamaal oy dhegeyso rubcaan jadiska orad maanta ku jaad dibna hayna jalleecin jabi jacayrkeenu dhamaayo jahaaga la waayista cadka warqaa jadiska hadda waxaa la yidhaha qaad een, ka baxaa een, gobolka oromia etoobiya waa kii dhaadheeraa ha marka waxay tiri een, jadiskii orad isaga qaad maanta oo, een, dibna hayna jalleecinoo jacayrkeenu dhamaayo jahaaga la waayo waan gartay marka ninkan cabda- cabdiakino ninkan badeedna wuxuu yidhi een, inaan jibiskaada helayo waxaan kula joogo jamaadkaa jihanayo jibis boonka sigaara beri jaarka dambena waxaa nala jaara inta jiil dalka joogta iyo odayaal kala weyne sida jaad cunayo jiriidkoodu carsaado jeegadu joogta bidaarta ayun baa nala jaaraya jamaad aan qayirsiino marka isagiiba way dhaaftay Marka wuxuu leeyahay, laakiin- ilaa odayaashii kale aan qeylsiin u Ahaa.
leeyahay. sheekada waa sii ballaadhiyey ah musabalada wuxuu ku maamaaday cabdixakiinow een, ninkii een, waxaa la yidhi een, ma garanaysaa een, qof markuu madax meel la helo majaha ku raadiyaa meel kale uu ku fidayaa
ha isagii baa ku fiday dabeedna wuxuu yidhi een, saaxiibadiis odayaashii eh, jagada joogta bidaartu yidhi een, asxaabtaa kale aan qaylsiino de waxay isdhahaana dee waa meelo kale anigu halkaa baan kaga haray oon isiri baxarkooda iyo ku jirin marka halkaa markay marayaan adugu aad intaad garanaysay bay dhaaftay ha marka een, showniyahow een, hees hees dabcan isaguna laxanka inuu saaray lagu xantay in anuu laxanka saaray haye oo iyadana odhanaysa xooga badanoo baare heestaa ninka asagaa sameeyo heesla dhahaysa een, waxaan lama dhowran kare wixii qaab cunow kacay maqwaqiiliyo kacay sigaar qiiqsadoo kacay isagaa iskale heestaa u sameeyey macnaha wixii dhiig loo soo kaca buu leeyahay ha laysoo gaadho may wuxuu leeyahay waxaan lama dhowran kare marduufku intaanu dhiman mur- murqaanka murqaanka difaac murqaanku intaanu dhiman marduufka difaacanna wixii qaad cunow kacay mar qura qayliyo kacay sigaar qiiqsadoo kacay soo kaca buu leeyahay ha laysoo gaadho asxaabtiisi kale wala dardaarmaya Ha, waa waa meeshaa laga soo kaco buu leeyahay waxa weeyaan in ciddii qayshay sigaar cabtaba ha laysoo kaco aad iyo aad hala soo yacooliya marka waa halkaas bay ay jihadii islamaan sheekadooda kusoo biiroogatay ha marka markii heestaasna gawl wuu ka siiyey ee uu maxaan ku idhahdaa ilaa iyo kuwu yaqaane uu islaantii jaad uga diyaariyey ayadoo xaaladii halkaasaad kaga hadhay aad iyo aad waa hagaag baa halkay ku dambaysaynu eegi doonaa iyadana intiinii la socotay barnaamijyadii cawayska washington ee todobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaa si taxana ay noogu socotay silsilad suugaaneeddii arraweele oo ahayd dood suugaaneeda dhex maraysa ragga iyo dumarka islamarkaana sida magaceedaba ka muuqata ku saabsanayd arraweelo waxaana markii u dambaysay ay noo taagnayd iyada oo kadib dood adag oo muddo soo socotay ay raggu hambalyo iyo halyeynimo dumarka u qireen waxaana inoo taagan iyadoo cabdilatiif cismaan faarax oo hargeysa degan uu mar labaha silsilada ku soo laabtay islamarkaana uu soo diray tix uu kaga felceliyey eeda ay hore haweenku dusha uga saareen ragga islamarkaana uu haweenka ku hambalyeeyey hiyikaca naftiinna dhib idiin horseedaye hiddiheenna gaarka ah maxaad uga halcelisaan bal maxaad haweenow intaad tiinii hiifteen howlihii raqaban lahaa ugu soo hollanaysaan haasaawaheennii mar hadduu adkaado garba aan la kala helin waxaan anigu kaga hadhay murti uunay hore yidhi dumar hadal macaan iyo ammaan loo hibeeyiyo adigaa hormuuda lagu soo hogaanshaa haddii ay wax tari layd hambalyadii anaa diray anigaa haddeer idhi idinka ahliya hambalyadaasi kadib ayaa waxaa isna silsilada mar saddexaad ku soo laabtay cabduljaamac dheeliye oo jooga magaalada muqdisho waxaana ugu horraynba uu tixdiisa cabdul ku hoga tusaaleeyey doorka haweenku ay kaga jiraan nolosha iyo ilbaxnimada inkastaan horaantii hawraarta soo xidhay oo hilmaama aan idhi oo aan hogtii dhexitaaj inaan la helahayn ka caddeeyey heelkii hawraarsan iyo may midna halna dumarku may odhan ha yeeshee garowshuhu waa haybad gaaroo aadmiga hal iyo labo rabbi hibo u siiyee kaalintuu haween yahay haddaan dhaaxba hiifo waayaba hareer maray caawaan horayaa habusocodka noloshiyo ilbaxnimo la hiigsado waxaan horay taloo kacay haddii aan haween jirin midna lama helin abid inta timahaldhaalay haween dunida buuxaan hablaheennu waa gaar waxaa lagu halsoocaa heemaal qurxoonoo ka hilaaca dhowr mayl karti iyo hufnaan iyo xishood bay hagoogteen garashana halbeeg baa hay-adaha adduunkii qaramadu u haystaan maxaad meel habaasliyo saba holan casaysaa nooga hiiliseenoo hareerahana qabateen maxaad hoy dugsoonoo kashkaash lagu habeeyo hararka iyo gibishii lamadii ku hilan tahay heensaha u dhaabteen annaguna habeenkii heblaayooy ka soo nidhi maxaa doob hargaantiya hantiyare wakhtigu helay sama kula heshiiseen oo haybe iyo luul hareerta ugu qaadeen rag hadduu hormuudiyo uu yahay hoggaankii dumarna waa halbowlaha hibaaqyada wadnaha gala ee howsha maamula waa hibo walaasheen mudan hooyadeen iyo waa hibo walaasheen waa heega rooboo saxansaxo hiraysiyo xareed laga helaayoo halqiguba ku doogsado waa geed hurdoogloo hadhacoo qabowoo hooskii hooskiisa loo bogo hoobaano hoostaal marka laysurjoomee hanqadhkiyo rasaastiiyo warma laysku haalibo ee kala hadlow iyo kala heeran uu dhaco kuwa nabadda haybshee ilmo dhaban ka hoortee hogagiyo dhufaysada heesaha ka tiriyee hedda baajo waa dumar iyagoo han weyn loo hadaf iyo ujeed dheer si heshiiska loo barin kuwa hura naftoodee godob reebka loo helo iyana waa haween uun yaan hoga tusaalaha iyo heestu ila tegin maahmaaha sagalay habbooney maahmaa habowdiiyo harbis caano loo dhamay halistay waxyeelaan gacan haadintaadiiyo halkaaad guurti leedahay ergo kuma habboonee inta heelka joogtiyo hal abuurka maansada howlaha dhexdeennaa hoos mau dhammaynaa sida lama huraanka runta hiil ma siinaa ma ku hoorinaa samo heensaha dagaalkiiyo isuhumis ma dhaafnaa howraartusay tidhi caanaha hadhuubkee hareerkaaga jiifsada waa la hambiceliyaa gocoshada habeen tegay ma ka horu marnaayoo islaantii heblaayiyo odaygii halaadhuub hadalkood ma berin ma burinaa halkii shalay lasoo maray horay ma uga soconnaa wixii ina hareer maray saaka mau humhumanaa howraartii dhammeeyey haddaan midigto ay bidix howlaha la kala wadin halna maysan qabateen ragga iyo haweenkuna waa sida hal iyo nirig nin kastoo hormuudiyo ama deeqsi heel baxay ama geesi howlkara ama shiikha la haybsado hooyaa jaqsiisoo soo habtoo u heestoo mudan baa hareertiiyo hoygiisa joogta waxaan hadal ku soo xidhay sagal ha u horaysee hablayahow dhammaantiin habu socodka maansada doodii halcelintii aanananaan liminta hoos dhigin suugaanta hodanka rabbi hibo idiinsii mana jiro hargaafiyo waxaan idinku haystaa duco aan habeen dhixin aakhiro halkii roon hambaliya salaaniyo cafis iyo habeen wacan shurwacmaan hilmaamine liibaan tahay oo hangoobin weliga fow ee hormuudiyo waa degal hubaale howlwadeennadoo idil hambalyo hambalyo iga gaadhsiin hambalyadaasi cabdul jaamaco waannu kaa guddoonnay adigana waxaannu kuu soo diraynaa salaan iyo hambalyo taasi la mid a mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay cawaysi wacano wanaagsan markanna dhegaystayaal waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdiraxmaan xadantee iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba naanaystaasi xadantee iyo waxa loogu bixiyey sida igu maqaalaa cabdiraxmaan marka laga imaado inaad heesto ama aad heesaa tahay sidoo kale laxankaad saartaa heesaha ma jiraan heesaad heesahagana noqoto ama kuwa kale ha noqoto aad u laxanka saarta ha way jiraan waxaa inta badan waxaa yacnaa n marka ay funku ay ku qabsatay noqoto aan kuu sheegaya qurbaha bedkiisa badan baa mataqaanaa kuu kalifaya adoon laaximaystaba ahayn inaad mataqaana wax iska baadhbaadho adoon medha sameyn inaad medha iska baadhbaadho inkastoo haddana lagu tayo fiican yahay laakiin waan waan sameeyaa laxinada waxaa kamid ah heeso badan oo heesaha iga dambeeya iminka qurbaha iyo kuwii xaggii markaan joogayba waan sameeyaa waxaa kamid ah sida heeskan maxaan ku dhahdaa xaaskaygaan u qaado kale maxaan ku dhaha filsanay ayaan
jacayla minuu waayatiin lahu waxii ka baxay ogadiisayn ku ildoogsaday ilsaney ayaan coridaydiyey coridaydiyey diu allana igu aaminay ha iyo kalaa kamida way jiraan heeso badan horta heestaasi maxaan ku idhaahdaa n n waad ina furat heestaasi haddaynu ka tegi lahayn labadeenniba xadhig bayna ahaan lahayn waad meel sokaad kaga soo booday waxaan ku idhaahdaa kolley anu haddii ay dhici lahayd inaan iloobo adigaan ilaabeen baan filayaa waad waalantahay waad waalantahay
cabdiraxmaan marka laxanka adigaa saaraysaa tilmaada heestan filson ereyadana marka ayaa sameeyey ereyada waxaa sameeyey yar cabwaana oo dhalinyartii dambe ee cusbayda kooxda afarta maaris soo martaya oo saaxiibka iyo isna aada u salaamayo oo la idhahdo maxamed dagacadde oo ku nool hadda dalka canada waan gartay anu intaasi kaga gudubno marka heestaasi filson dabcan iyo weliba dee heesta aad orida u samaysay naanaysta hadhante oo dee dabcan aad aada caan ugu tahay oo aan odran karaba inta magacaaga oo saddex aan ku taqaana waxa ka badan inta xadantaya ku taqaana maxay ku baxday naanaystaasi se goormay kusoo raaday niyow abdi xakiinow naanaystaasi horta way ila kortaan odhan karaa aniga oo yar aada u yar meelaha sideed sagaal jil camal ayay ii baxday waxayna ahayd iska naanays ciyaal bay ahayd marka hore macnana ma ay samaynayn markii dambe macna samaysay ee la weynaaday laakiin markii hore xarateeya maahayd xarateeya xanateeyaba ma ahayn markana waxay ku imatay anigoo yar baan hees maqlay uu ku qaadi jiray alla naxariistay cabduu gafare fanaankeendii weynaa dhexda iyo laabta cadbadhanu tuuro ku heesi jiray alla naxariistee marka miisigii isku dhacayay iyo laaxinkii iyo wixii o dhan maskaxdeedu ima aysiin laakiin midhihii un baan qabtay marka waxa kale anaa iska gashaday markaasaa waxay odhan jiray dhexda iyo laabta hadba dhanu tuuro hawa waa dhabtiye xarabta xashke xarabta xashke waa ku tuweysayy markaa xarabtii xashkaadan miisigiibay ahaydba markii dambe ciyaalkii ka heleen markaas ila ciyaalkii xarateyo kaale xarakadii noo samee xarateyo kaale xarakad sidii bay mataqaanaa ay wixii ku weynaatay markii dambe ee soo weynaaday dadkii wixii barteen waxay macnay u yeeleen waxay noqotay wixii xadanteeye xanxateeye xadanteeye wixiiba maqanaysa markii dambe marka qofba dhinaciisu ula kacaa
marka saasay ku imatay adigu dha waxay ahayd daanaysaceen caruurnimo oo mataqana ciyaal bixiyeen aha anigu haddaanad saa imika u sharxi lahayn waxaan u qaadan lahaa uun fanka iyo inay kuu soo raacday markaad heesaysay oo codkaagan iyo heestan un xadantay loo bixiyey moogta aan kaa qosliye aan kaa qosliye ee saynab cigaal hadda ka hor isugu imanay london annagoo xafladle haye markaasay tiri waaryaah war waxaan ku orta horta adri xadantay maxaa laguu bixiyey markaasaan saa uga sheekeeyey haye say tiri msaalbay tiri xanatima adoo weyn baa lagu bixiyey mise adoo yar markaasaan ka idha anoo yar markaasay tiri adoo weyn haddii lagu bixin lahaa bedel baan koodhan lahaa laakiin imaka adoo yar baa lagu bixiyey waad iga baxday adoo weyn haddii lagu bixiyo ujeeda yeelan lahayd wey laakiin yaraan haddii lagu bixiyo ujeeda ma leh
marka way kula soo kortay maashaas hees ee, maxaan ku dhahnaa heestaasi waa muddo hore waa hagaag En, eh, sidii dhabi qun u baxay oo qar iyo buur ku yaal hablihii waa hablihii waan qarisay qarisayo haye kuubkii quruxdaa sidaa koobkii quruxda gabadhaasi quruxda qaaday ee hablihii oo dhan qarisay ee maxaan ku idhahdaa sidii dhabi qun u baxay noqotay maxay ahayd niyow heeskaas waxaa sameeyey abwaankii qaaliga ah saaxiibkay ahaa cali seeyo oon aad iyo aad u salaamayo Ah, cali axmed raabi Dadkii jabuuti joogay cali axmed raabi waan salaamaynaa saaxiibkeen cali axmed Ah, raabi meeshu dhammaantiin joogaa saaxiibkeen ahaa Mhm.
marka isku tiin baynu ahayn ayaan aad u salaamaynaa Mhm.
niyow heeskaas waa hees dareenkiisa ka soo go-ay maxaan ku dhahdaa kolley isagaana inoo sharxi doona laakiin heeskaas waxaa uu sameeyey xaajadiisii rooda marka heeskana roodaa la dhahdaa marka heeskaas waa ka waa hees aad iyo aad u midha macaan heesaha aan heesaha ay ugu jecelay inuu kamid yahay sababtoo ah waa ammaan gabadh loo tiriyo heeska ugu ammaan badan baan odhan karaa waan gartay maxay markaa odhanaysaa wuxuu ku leeyahay sidii dhabi qunu baxo qaryo buur dheer ku yaal hablii waad qarisayo koobkii quruxdaa sida rodaay qiimaha haween adaa qabliba helo qadarin baad mudan taho qofaan ku dhiga lawa qayrkaaban kaa xoosho naftaa kugu qaraxdayo jidhkayga haddii la qalo wadnaha adiga ku qoran indhuhu ruuxay qabtaan qudhaadaan ugu jeclo qalbigu wuu kugu nastaa calooshaad qabojiisa halbowlaha qaybiye dhiigaba qaadaad wada
yaa salaam waxaan leenahay adiga iyo aniga iyo dhegaystayaashuga heestaasi dhegaysi habboon oo aynu ku wadansano
sidii dhabiqunu baxo mariyo buur dheer ku yaal hablii waad qarisayo koobkii quruxdaa sida rodaay qiimaha haween adaa qibliba helo qadarin baad mudan taho qofaan ku dhiga lawaa indhuhu ruuxay qabtaan udaadan u jeclo qalbigu uu kugu nastaa calooshaad qabujiisa qalbowlaha qaybiye dhiigaba qaadaad wadaa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sidii qorax soo baxdo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud sharwac oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyay halkaana ka soo jeedinayey isaga ayaan ugu dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana uu inoo fadhiyey bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe sidaa iyo habeen wanaagsan
xabiibi lagu qorqoray quruuma dhambaa fajacay qowley lagu moodayo anigu siduu ku khalqee iyo nabadgelyo
anigu siduu ku khalqee habiibi lagu qorqoray quruuma dhambaa fajacay qaabkuu alle kuu dhashiyo siduu qadirkuu sarjaray habluhu waxay ka qajilaan inay qorma kula maraan